And right here on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado afar iyo tobanka bisha janawari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah maamulka dekedda muqdisho oo sheegay in ay fureen qaab toos ah oo ay maraakiibta ganacsi ee waaweyn ugu soo xiran karayaan dekedda qaybta koowaad ee waraysi aan la yeelanay axmed maxamed xasan axmed dheere duuliyihii diiday inuu duqeeyo magaalada hargeysa dagaalkii sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankiina waad maqli doontaan waxaa amarkeennu ahaa inaan magaalada ku duqayno bambooyin oo markaas kun kilogaram diyaaraddiiba ay qaadayso laba diyaaradoodaan ahayn oo markaas si beera u duulaayo oo siman marka tiiba waxay waddaa kun kilogaram oo laba labada garab ugu xiran shan iyo boqol iyo shan boqol marka inaad sidaas ku garaacno oo aeroboortka hargeysa aan ka kacno oo magaalada hargeysana aan ku garaacno marka mishinkeennu
warbixin ku saabsan xaaladda lubnaan iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii waxaa jira horumarro la taaban karayo oo laga gaaray wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadallada dadban ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee loo ogon leeyahay in xabajoojin lagu xaqiijiyo khaza sida ila wareedyo wadahadalkaasi ay u sheegeen a f b isniintii horumarka weyn ee laga gaaray qodobada adag ee wadaxaajoodadii ugu dambeeyey ee qatar ayaa horseeday in hindiso cusub oo dhab ah loo soo bandhigo dhinacyada sida ay sheegeen ilowareed aan magacyadooda la shaacin sababtuna ay tahay sida ay xasaasi u yihiin wadahadallada dalka qatar oo ay ku weeliyaan dhexdhexaadinta maraykanka iyo masar ayaa waxa ay wadeen bilihii u dambeeyey wadahadallo u socday israa'iil iyo xamaas oo lagu guuldaraystay in lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan dhalisay ee khaza ilwareedka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha qatar uu kaalin weyn uu ka qaatay kagudubka farqiga u dhexeeya labada dhinac waxaana intaasi ay ku dareen in ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan bin jasiim attani uu ku riixayay xamaas wadahadaladii halka ergaga madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ee bariga dhexe steve witkof uu isna ku riixayay israa'iil wadaxaajoodka tani horaantii bishii janaayo wadaxaajoodadani ayaa waxaa dib ay uga bilowdeen dooxa si loo gaaro heshiis xabajoojin ah oo fududeynaya sii deynta tobanaan la haystayaal oo israa'iiliyiin ah oo weli lagu haysto khaza mintidiin islaami ah ayaa looga shakisan yahay afartan beeraley ah inay ku dileen weerar ay ku qaadeen dadka degan dumba ee waqooyiga bari ee nigeria ee gobolka borno axaddi sidaasna waxaa sheegay sarkaal sare oo ka tirsan gobolka mintidiinta ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda hubeysan ee boko xaram iyo faraceeda dowladda islaamiga ee galbeedka afrika ee iswab kuwaasi oo tan iyo sannadkii labada kun iyo sagaalkii ka waday waqooyiga bari ee nigeriya dagaallo lagu hoobtay oo ay ku barakaceen malaayiin qof kumanaan kalena ay ku dileen iyadoo dagaaladaasi gobolka borno uu xudun u ahaa weerarkii axaddii ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay kasii darayso xaaladda cunnayarada ee ka jirto borno oo ay uga sii dareen daadadkii bishii sebtembar iyo weliba sanado amni darro ah iyo barakac ay sababeen falaagada ugu yaraan afar boqol oo macdan qodayaal ah oo sharci darro ah ayaa ku xayiran dhulka hoostiisa koonfurta afrika laba bilood kadib weerar booliisku ay ku qaadeen kooxdaasi u shaqaynaysay macdana qodayaasha ayuu yidhi afhayeen u hadlay booliiska isniintii kaasi oo bixiyey muuqaalo tobanaan meydada ayaa afhayeenka waxa uusan bixinin jawaabo laga codsaday inuu faahfaahiyo oo intaasi dheer afhayeenka waaxda khayraadka macdinta iyo tamarta khosonka butulesa ayaa waxa uu sheegay in meydada laga soo saaray godka balse aanay jirin faahfaahin intaasi dhaafsiisan ka hor inta laga soo saarayo warbixin rasmiya warkiina waa dhagaytaas wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dekedda magaalada muqdisho waxaa shalay si toosa ugu soo xirtay markab u rarnaa ganacsato soomaali ah oo ka soo sharaxday dalkaasi shiinaha maraakiibta ku soo xirata dekedda muqdisho ayaa soo mari jiray dekadaha dalalka mandiqadda ka hor inta aysan imaanin xeebaha soomaaliya warbixintan waxaa ka diyaariya soo jeedinayaa nuur xasan nuur munaasabad shalay ka dhacday gudaha dekedda muqdisho ayaa lagu bogaadiyey laguna soo dhoweeyey khad toos ah oo ay maraakiibta ganacsi ugu soo xihan karaan dekedda caalamiga ah ee muqdisho markabkii u horreeyey oo si toos ah shiinaha uga soo sharaacday ayaa waxaa keenay dekedda muqdisho shirkad ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo lagu magacaabo lamu shipping limited fawzi nuur oo ka tirsan shirkaddan ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii ay dekedda muqdisho ugu xiri lahaayeen dekadaha kale ee caalamka maray ku-xigeenka dekedda muqdisho cali xaaji warsame ayaa munaasabadda ka sheegay horumarada ay ku tallaabsatay dekedda caalamiga ah ee muqdisho runtii dekedda muqdisho waxay ka mid tahay dekadaha ugu wanaagsan soomaaliya ama mandiqada horey waxaa u joogay maahan maxaa la yidhahdaa deked aan la imaan jirin hore waxaa u joogay lin liniska iyo maxaa la yidhahdaa kuwa ugu ship liniska ugu waaweyn adduunka maxaa rankigooda marka la eego saddexda ugu sarreysa ayaa joogay hore u joogay laakiin maanta waxaa la soo kordhiyey waxa waaye qad toos ah oo maxaa la yidhahdaa jaynaa kaas hore umaanan hayn marka dekeda dekedda muqdisho way ku faraxsanta arrintaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cismaan daalo oo ka hadlay munaasabadda markabkan lagu soo dhoweeyey ayaa sheegay in markii hore ay ganacsatada badeecadaha ka keena beriga fog iyo meelo kale oo caalamka ah ay dhibaato ku qabeen muddada ay ku soo gaarayaan xeebaha soomaaliya balse hadda ay taasi meesha ka baxday mar badan kama furna halkaan waxaa ka furan keliya inaan u duceyno oo aan soo dhoweyno oo aan u hambalyeyno ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhiiratay inay china toos uga kasoo qaadaan badeeco halkaana ay noogu keenaan iyadoo halkaan looga sheekeeyey dhibaatada weyn ee lagu qabay muddada dheer ee badeecadda laga soo qaado china transitka kusoo noqonaysay dekedo kale dekadahaasna waqti badan oo galoomayay dadkii ganacsatadana laga yaabo in badeecadadooda ay ku khasaarta halkaas laakiin maanta haddii toddobiyo toban maalmood gudahood ay nagu soo gaarayaan wax weyn waaye wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya maxamuud aadan geesood ayaa sheegay in dekedda muqdisho ay tahay isha ganacsiga dalka isagoo oo ammaanay shirkadda markabkaasi ganacsi sida tooska ah uga keentay shiinaha
magaalada muqdisho ama dekeda magaalada muqdisho waa isha ganacsiga ee dowladda ama dalka dekedan wax aada u fara badan baa ka dega hanti aada u fara badan oo ummadda soomaaliya leedahay baa marta capacityga dekedu wuu yaryahay waxa soo mara oo ka dega markaad u fiiriso iyo dekeda qaab dhismeedkeeda markaad fiiriso aada buu u yaryahay laakiin waxa fududaysa waxaas oo dhan dadaalka aan samayno oo maamulka dekeda iyo wasaaraddu ay sameeyaan ayaa fududaysa in maaragtay ay wax walba ay si sahla u degaanin markabkan iyo shirkaddan lamo oo inooga yimi china waa wax lagu dhiirado waa wax qurux badan wax wanaagsan baad soo kordhiseen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa layman kalena inaad soo kordhisaan oo inta ka badan dekedda dee waa lagu soo maal gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa deked tan ka casrisan oo ka weyn in looga guuro insha allah mustaqbalka dhow oo shaqadeedu ay socoto meel fiicanna marayso ay soo gaartay dekedda muqdisho oo ka mid ah dekedaha ugu faca weyn afrika ayaa sii ballaarinaysa tan iyo kun iyo siddeed boqol iyo sagaashankii dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dekeddu waxa ay ka soo kabanaysay burbur ka soo gaaray colaadihii sokeeyey sida ay sheegeen maamulka dekedda dekedda uu maamulkeedu hoos yimaado dowladda soomaaliya ayaa waxaa wax ka maamula shirkadda laga leeyahay dalka turkiga ee albayraag bishii oktoobar ee sanadka labada kun saddex iyo tobankii golihii wasiirada ee xilligaas ayaa taageeray heshiis u ogolaaday shirkadda albayraag in ay la wareegto maamulka dekedda bishii sebteembar ee sanadka labada kun afar iyo tobankii albayraag ayaa ku dhawaaqday wejiga koowaad ee dayactirka dekedda kaas oo la xaqiijiyey in la dhammaystiray halka shirkaddu ay sheegtay in wejiga labaad ee dayactirka uu weli socdo dekedda caalamiga ah ee muqdisho ayaa lagu sheegaa isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalka iyo mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee dakhliga gudaha ee dowladda soomaaliya
nuur xasan nuur ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay toddobaadkii hore waxaa magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey axmed maxamed xasan axmed deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee soomaaliya kaasi oo lagu xasuusto diyaaraddii mig ahayd ee uu ku dejiyey jabuuti iyadoo dowladdii markaasi milatariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka inuu ka geysto hargeysa dhowaan ayaa duuliyaha haddaba xarunta jaamacadda muqdisho loogu guddoonsiiyey bilad geesinimo oo ku muteystay tallaabadaasi sidoo kalena waxaa muqdisho loogu sameeyey isu imaatan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin aqoon-yahano iyo dad kaleeto oo lagu soo dhoweynayey duuliyaha haddaba ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee wareysi dheer oo duuliyaha uu la yeeshay nuur xasan nuur waxaana uu duuliyaha marka hore uu ka warbixinayaa soo dhoweyntiisii loogu sameeyey muqdisho xaqiiqdii waa yani laba kulan oo aad iyo aad u qiimo badan ay ahaayeen oo maxaan idhaa kan jaamacadda oo horeeye oo maxaan idhaa doctor cali oo maxaan idhahda iyo iyo doctor ibrahim iyo profesorada kale dhan aad iyo aad dhammaantood ay uga qayb galeen oo aad u fiicnaa oo maxaan idhahdaa waxyaabo badan oo positive oo maxaan idhaa nolosha iyo maxaa ku saabsan iyo wixii maaragta khaladaada oo layska saxo oo bulshada maaragta nabad nabadeynta iyo howlahaasoo dhan ka hadalnay warbixin yarna aan ka siiyey wixii markaas dhacay oo aniga aan waayaaraga u ahaa waktigaas kabacdina abaalmarin qiimo badan halka lagu guddoonsiiye iyo qada sharaf iyo maamuus wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan kii labaadna oo ay kasoo qayb galeen madaxda dowladda oo oo ugu horeeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax iyo wasiire tiro ah iyo xildhibaano iyo maxaan idhaahdaa madax dhaqmeed ogaas hadhiin oo ogaas iyo imaam iyo iyo suldaan fara badan oo waxaa kaloo iyana dhalinyaro aad u fara badanaa joogay oo aqoon-yahano ah profesoraa joogay oo ayagana aan yarayn aad iyo aad bulshada muqdisho oo dhanaa ku dhammeed qaybaheeda kala duwan marka soo dhaweyn wanaagsanayeen aad iyo aad u faraxsanaana
maxay kaaga dhigan tahay marka soo dhoweyntaasi xaqiiqdii waxay iga dhigan tahay waxaa waye dadka inay yihiin dad wanaagsan oo maxaan idhaha qiimeyn samaynaya maaragtay qofka hataa hadduu wax yaroo maaragtay aan sidaa u buurnayn oo hadduu sameeyo oo wanaaga in aada loo qiimeyahayo maxaa yeelay aniga waxaan sameeyada wax buuran ma ahayn waxay ahayd uun markaas howl aan hawshayda ahayn oo lay diraayay oo ahaa inaan waddankii qayb ka mid ah oo markaas aan aan aan aan aan inay difaaca ahaa waajibkayga in inna loo adeegsado oo markaas isku dayda maaragta xukuumaddii markaas jirtay laakiin aan diiday marka laakiin haddana waxay kutusaysaa dadka inay aad iyo aad soomaalida inay yihiin dad aad iyo aad u qiimeynaya wanaagga hadday arkaan inay qiimeynayaan iyo aad u- u weyneynayaan wanaagga la sameeyo waa yahay bal adigoo soo koobay goorma ayaa ku biirtay ciidankii cirka ee soomaaliya ciidanka cirka waxaan ku biiray kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii waa yahay ayaan ku biiray eh, ciidanka cirka oo maxaan rahday sheega leyli sarkaal markaas aan ka bilownay waa gartay marka waxaa la yidhaahdaa inaad diyaarad miig ah jabuuti ku dejisay bal noogaga sheekay ka hor eh, inta aadan duulin iyo xaaladda markaas jirtay iyo wixii markaas dhacay Eh, xaqiiqdii markaas nidaamkii markaas jiray wuxuu ahaa nidaam oo ah eh, totalitarian ah oo nidaam kalitalis ah sidaa darteed dadku ma lahayn maaragtay xorriyad eh, ma jirin waxay ahaayeen waxaa jiray maaragtay ciidankana waa ugu sii darnaa oo markaas eh, ma ma ma lahayn maaragtay qaacidadii dagaalka eh, nidaamkii lagu dagaalamayay oo ahaa eh, nidaam ku salaysan eh, muslimnimo iyo dhaqan suuban ee soomaaliyeed oo ahaa inaan la dilin dadka maatida ah ee bermageydada ah ee waxaasoo dhan waa nidaam ka xadgudbay ee ahaa nidaam wax kasta inuu burburiyo diyaar u ahaa sida meelo badan oo sidaas naabeesa lamida ay u sameeyaan oo kale ayaa markaas nidaamkaas waa marka eh, anigu waxaan joogay eh, balidoogle xera- eh, maxaa yidhaha saldhigga ah waxaana markaas iga sii horreeyay diyaarado kale oo saldhigga baydhabo ka yimid iyo kuwa belidoog laftiisa ka tegey mar dambe aan ugula biiriye ayadoo loo baahda diyaarado baba qaadi kara oo markaas bambooyinka qaadi kara diyaaradahaasna waxay ahayd mid toddoba iyo tobanka oo bambooyin qaadi karay kuwa kale bambooyin ma qaadi karin sidaa darteeda magaalada markay isla galeen eh, dadkii maaragtay ahaa eh, xo- maxaa u dagaalanka xaq u dirarka markay magaalada galeen oo guryihii iyo ay markaas gabaad ka dhigteen si looga saaro in loo isticmaalo bambooyinka sidaas darteeda naloo waa loo kiciyay labadan diyaaradood ugu dambeyso aniga iyo duuliyo kale naloogu yeeray markaasna naloogu diray halkaas Eh, kadibna aniga waa anigii ka tegay markaas ee jabuuti diyaaraddii la galay anoo markaas aysan ii suuro gelin inaan dego cimilada xun iyo communication anoon lahayn waxyaabo badan oo maaragtay duruufa oo markaas yimid darteed inaan magaaladii inta dhaafay aan dib usoo noqday shidaalkina iga dhammaaday markaasna aan ku degay xeerta tajuura waa gartay marka taariikhda ay waxya maaragtay dhacdooyinkaasi ay dhacayeen eh, ma xasuusataa waa taariikhda waxay ahayd halkan Harg- markaan eh, muqdisho aan ka baxayne eh, waxay aheeday tobankii juulaay ay aheyd sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo siddeetankii taliyaashii kaa sarreeyey amar miyay ku siiyeen oo ah in aad eh, duqayn geysato waxay waxaa amarkeenu ahaa inaan magaalada ku duqayno bambooyin madaafiic ma ahayn waxay ahaayeen bambooyin oo markaas kun kilogram diyaaradiba ay qaadayso laba diyaaradood aan ahayn oo markaas si beera u duulayo oo siman marka tiiba waxay wadaa kun kilogram oo laba labada garab ugu xiran shan iyo boqol iyo shan boqol marka inaan sidaas ku garaacno oo aeroboortka hargeysa aan ka kacno oo magaalada hargeysana aan ku garaacno marka mishinkeenu sidaasuu ahaa oo nagula siiyey waaya marka maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka Eh, go-aankana goorma ayaad qaadatay in aadan duqaynin oo aad dalkana isaga cararto xaqiiqdii go-aanka anoo ballidoogle joogan qaatay haddii aan si kale uga baaqsan karayo waa isku daye siyaabo badan oo ay kamid tahay inaan dooliyihii kale aan ku qanciyo in diyaaradahaas maadaama ay ka baxeen waktigii ay shaqada geli lahayn oo toban sano aheyd oo markaas lagu diray saddex bilood oo markaas eh, dheereysa loo sameeyey aan oon sharciga aan waafaqsanayn eh, markaasna doolihii kale waa igu raaci waaye
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa axmed maxamed xasan axmed dheere oo ka mid ahaa duulayaashii ciidamada cirka ee soomaaliya wuxuuna u waramayey nuur xasan nuur dhegeystayaal waxaa naga xasuusanaya in qaybta labaad ee wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacadeena galabta iyo caawa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
sharci dejiyaasha dalkaasi lubnaan ayaa inta badan isniintii taageeray madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda nawaf salaam iyagoo u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi warbixintana waxaa qortay margaret bashiir tallaabadan ayaa dhabarjab kaleeto ku noqonaysa kooxda xisbullah oo sannadihii hore ku guulaysatay in salaam ay ka hor istaagto inuu noqdo ra-iisul wasaare markii magaciisa la faafiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa soo dhoweeyey tallaabadaasi waxaan u malaynayaa inay tahay calaamad kale oo muujinaysa halgan siyaasadeed ee togan ee aan ku aragnay lubnaan maalmihii lasoo dhaafay iyadoo ugu dambeyntiina la doortay madaxweyne iyo hadda oo dowlad cusub ah sidaasina waxaa u sheegay suxufiyiinta afhayeenka xogayaha guud stefano dujarek maalintii khamiistii generaal joseph awn oo taageero ka haysta maraykanka iyo sacuudiga ayaa loo doortay madaxweyne taasi oo soo afjartay lix iyo labaatan bilood oo jagadaasi ay marayd lubnaan oo ah dal ay ka jiraan kooxo badan oo diimeed oo kala duwan ayaa dastuurku wuxuu dhigayaa in madaxweynuhu uu noqdo masiixi maronite ah ra-iisul wasaarahana muslim sunni ah iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu noqonayo muslim shiica kooxda xisbullah oo iiraan taageerto ayaa sannado badan waxaa gacanta ay ku haysay muuqaalka siyaasadeed ee dalkaasi waxaa aad loo wiiqay tan iyo bishii setembar kooxda markii israa'iil ay bilowday beegsiga iyo dilka hoggaankeeda sare oo uu ku jiray madaxoodii xasan nasrullah oo ay islamarkaasna ku wadeen duqayno iyo olole milatari oo dhulka ah oo socday muddo bilo ah si ay hoos ugu dhigto awoodda kooxda xisbullah ay u leedahay inay gantaallo ku garaacdo waqooyiga israa'iil xabajoojin lixdan maalmood ah oo hakisay dagaalkii u dhexeeyey israa'iil iyo xisbullah ayaa wakhtigeedu u dhacayaa lix iyo labaatanka bishan janaayo maraykanka faransiiska iyo dalal kale ayaa ku cadaadiyey lubnaan in ay soo afjaraan ismariwaaga siyaasadeed ayna soo dhisaan dowlad cusub iyadoo gobolka ay ka jirto xasilooni darro golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii yeeshay kulan albaabada ay u xiraayeen oo socday in ka badan laba saacadood si ay markaas uga wada hadlaan horumarro ay ka mid tahay xabajoojinta waxaan ku jiraa heerkii ugu dambeeyey ugu xasaasisanaa marxaladda waxaana sidaasi u sheegtay golaha isuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay janiin henes blaskart sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskeeda waxaana ay ku boorisay dhammaan dhinacyada inay hubiyaan in wakhtiga aanu ku dhammaanin iyadoo aan si cad laysula fahmin sida loo maaraynayo filashooyinka joojinta colaadda xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa booqan doona lubnaan dabayaaqada usbuucan iyadoo afhayeenkiisana uu ku tilmaamay taasi booqasho midnimo afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay dujarek ayaa waxa uu sheegay in guteres uu beyruud kula kulmi doono hoggaanka siyaasadda lubnaan iyo qaar kale xogeyaha guud ayaa sidoo kaleeto la filayaa inuu u safro koonfurta lubnaan si uu u arko ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee unifil uuna u muujiyo taageeradiisa iyo mahadnaqiisa shaqadii ay ku qabteen duruufo adag salem waxa uu ahaa madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee heeg muddo ku dhow hal sano iyo garsoore maxkamadda tan iyo labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa lagu soo warramayaa inuu ku laabanayo lubnaan talaadada salem waxa uu soo qabtay shaqo dheer oo diblomaasiyadeed isagoo ahaa muddo toban sano ah safiirkii lubnaan ee qaramada midoobay laga bilaabo labadii kun iyo toddobadii ilaa iyo labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo ay ku jirto muddo laba sano ah oo golaha ammaanka ah salem waxa uu haystaa shahaadooyinka siyaasadda taariikhda iyo sharciga jaamacadaha ugu sarreeya lubnaan faransiiska iyo maraykanka salem iyo kooxdiisa cusub ayaa la kulmi doona caqabad wax ka qabashada meelaha waaweyn ee shiicada ee ku hareeraysan caasimadda iyo dhul ballaaran oo koonfurta lubnaan ah oo dib loo dhisi doono kadib markii ololihii ba'naa ee duqeynaha israa'iil ay dhulka la simeen guryo badan oo dabaqi ahaa iyo tuulooyin taasoo keentay in tobannaan kun oo qof ay noqdaan hoyla'aan laakiin salaam waa inuu helaa maalgelin caalami ah maadaama xisbullah aysan u badnayn inay awood u yeelato inay maalgeliso dib u dhiska sidii ay samaysay kadib dagaalkii labada kun iyo lixdii ay la gashay israa'iil marka loo eego halka tabardarrada ah ee haatan ay taagan tahay waxaa dhegeysateen warbixintii margaret bashiir halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan
adigaygu girto golxubada faysi oo ila gaaday gudumo gudubtayda qaadi marka markaan gaari gaadha marka markaan gaari gaadhaad gudcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allahi gargaare allah allah allah allah ii gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro balgaro garaaqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene
heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washington intaan mar kale hawada kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan daandure oo idinla sidaayo nabadgelyo
anigii ku gawdhshe godiyo beesiyo gosho kaga carara ಗಬ ಗಬ ಪಡಿಸೋ ಕುಬುರಗಳೇ
dadka ku qodaayo godki godki godki